10,000, and now it's one in.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka afhimada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com waa subax arbaca shanta bisha maarso sanadka labada kun shan iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington ay ka tahay tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandure aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah khudbad dheer oo uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka jeediyey labada aqal ee koongareeska oo uu kaga hadlay arrimaha gudaha maraykanka dibadda iyo dhaqaalaya socdaalka sida caadada ahayd waxay ahaan jirtay sanadlaha wax la dhaho state of union madaxweynaha inuu ka jeediyo khudbad labada aqal tan laakiin waa soo hormartay oo tiina way dhiman tahay dabcan tanaa saa codsaday oo marka waa taariikhi bay ahayd oo khudbadaad hore u jiri jirin bay ahayd wax meelo badanna wuu ka hadlay wuxuu ka hadlayay arrimaha siyaasadda gudaha iyo wakti badan geliyey oo uu ka hadlay xagga hadday noqon lahayd maxaan ku dhahaa lacagihii uu ka jaray hay-adihii caalamka ahaa sida u s aidka oo kale
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan sharmadaxeedkii wadamada carabta ah ee shalay ka dhacay masar iyo waxyaabaha ay isku afgarteen qodobadaasi ayaad dhegeysan doontaan iyo kuwo kalaase yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goodhow waxa uu khudbad uu u jeediyey labada aqal ee koongareeska maraykanka khudbaddaasi ayaa ahayd tii ugu horreysay muddo shan sannadood ah oo uu ka horjeediyo koongareeska trump ayaa khudbaddiisa waxa uu kaga hadlay dhaqaalaha maraykanka iyo siyaasadda socdaalka isagoo difaacay go-aanadii ugu dambeeyey ee muranka dhaliyey ee dowladdiisa ay ku dhintay shaqaalaha federaalka qorshaha masar ay u soo jeedisay wadamada carabta ayaa ahaa qorshe lagaga fogaanayo in falastiiniyiinta laga barakiciyo dhulka go-doonsan ee khaza taasi oo ka hor imaaneysa qorshihii uu bishii janaayo uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump kaasi oo uu ku sheegay in maraykanka uu la wareegayo khaza si wanaagsan oo u dhisi doono falastiiniyiinta ku noolna halkaasi dib u dejin loogu samayn doono wadamada masar iyo urdun madaxweynaha masar cabdilfataax el sisi ayaa xiritaankii shirmadaxeedka carbeed ee shalay ka dhacay qaahira waxa uu sheegay in soo jeedintaasi la aqbalay kulankaasi oo markaasi ay martigelisay masar ayaa waxaa khudbaddii iyo madaxdii ka qayb gashaba ka mid ahaa amiirka qatar madaxweyne ku-xigeenka imaaraadka carabta iyo wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga qorshaha masar ee ka soo horjeeda qorshaha trump ayaa ku baaqaya in dadka degan khaza ay ku nagaadaan gudaha dhulkooda gaar ahaana toddoba goobood oo gaar ah oo looga dhisayo guryo kumeel gaara inta ay halkaasi ku nool yihiin ayaa qorshaha uu soo jeedinayaa in khaza laga sifeeyo burburka miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee haraadiga ee dagaalka masar iyo dalal kale oo badan oo carbeeda ayaa hore waxa ay uga soo horjeesteen qorshaha trump ee dib u dhiska khaza oo laga dhigo meel loo tamashla tago ee bariga dhexe intii uu socday kulankaasi ayaa madaxweynaha masar siisi waxa uu uga mahadceliyey trump dadaalka uu ugu jiro dib u dhiska khaza isagoo intaasna ku daray in qorshaha masar ee la soo jeediyo uu sidoo kaleeto dhigayo in guddi kumeel gaar ah oo ka kooban aqoon-yahano farsamo yaqaano ay sii maamulaan khaza iyadoo la tababarayo bulihiis cusub oo falastiiniyana ugu yaraan laba iyo toban qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa ku dhintay laba qarax oo ismiidaamin ahaa oo talaadadii ka dhacay deegaan ku yaala waqooyiga galbeed ee bakistan weerarkaasi oo ka dhacay degmada banu ee gobolka khaybar bakhtunwa ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen ugu yaraan soddon iyo laba kale sida laga helayo ilo waraadyo tirada dhimashada ayaa la filayaa in intaasi ay kasii badato mintidiina ayaa laba gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxay ku qarxiyeen suuq mashquul badan oo ku yaala dhismo ciidan khasaaraha ugu badana waxaa la sheegay in uu dhashay kadib markii dhismayaal ku agdhowaa goobtaasi ay soo dumeen xataa kuna soo dumeen kuwii iyagu ka dambeeyey qaraxa warkiina dhegeystayaal waa naga intaas dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a kaga imaaneysa washington khudbad uu jeediyey trump ayaa caadi ahaan loo yaqaanaa state of union waxaana ay ahayd mid madaxweynayaasha maraykanka ay jeediyaan kana jeediyaan calimasaarkooda kadib waxaana ay siisaa madaxweynayaasha fursad ay kula hadlayaan dadweynaha iyaga oo markaasna soo bandhiga aragtidooda haddaba taariikhda khudbadaha noocaasa iyo ahmiyadda ay u leeyihiin maraykanka ayaa maxamed colaad xasan madhow wareysi uu markaasi uu qaaday markaasi aad ku dhegeysan doontaan hase yeeshee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu soo gebagabeyey goo dhoweed khudbad uu u jeedinayay labada aqal ee koongareeska ee maraykanka khudbadda ayaa ahayd tii ugu horreysay muddo shan sannadood ah oo uu markaasi ka horjeediyo koongareeska trump ayaa khudbaddiisa wuxuu kaga hadlay dhaqaalaha maraykanka iyo siyaasadda socdaalka isagoo difaacay go-aanadii ugu dambeeyey ee muranka dhaliyey ee dowladdiisa ay ku dhintay shaqaalaha federaalka haddaba khudbaddaasi waxaa nala falanqeynaya maxamuud muuse xasan oo ka tirsan siyaasiyiin hase yeeshee maxamed colaad xasan oo haatan stuudiyaha igu yimid oo igu weheliya wararkii ugu dambeeyey maxaad nohaysaa colaad
ibrahim waa mahadsan tahay khudbadda madaxweynaha weli way socotaa ma aanay soo gabagaboobin sidaad sheegtana ma aha khudbaddii state of the unionka waa khudbad uu ka soo hormarsaday madaxweynaha oo uu ka codsaday labada aqal ee baarlamaanka dalkan maraykanka ama koongareeska maraykanka inuu ka horjeediyo madaxweyne donald trump ayaa khudbaddiisa ku bilaabay guulihii uu horseeday inuu madaxweyne mar labaad ka noqdo dalkan maraykanka doorashadii dhacday bishii nofembar ee sanadkii hore waxa uu madaxweyne trump ku tilmaamay guul taariikhi ah guushii uu ku guulaystay codadka toddobada gobol ee codadkoodu guurguuro ee maraykanka ee loo yaqaan swing states iyo codadka shacabka maraykanka madaxweyne trump waxa uu sheegay inuu muddo dhowr iyo afartan maalmood ah oo uu xafiiska joogay uu ku gaaray guulo ay horay u gaari waayeen sida uu yidhi madaxweynayaashii soo maray maraykanka muddo siddeed sannadooda waxa uu yidhi ameerika waa soo noqotay riyadii maraykankuna waxay noqonaysaa mid rumoobaysa oo ka rumoobaysa ama ka weyn sidii la filayey waxa uu sheegay in maraykanku uu ku socdo jiho wanaagsan dimuqraadiyiinta hor hortayda dimuqraadiyaddii ayaa soo noolaatay buu yidhi iyo horaantii horumarkii dalkan maraykanka dimuqraadiyiinta horteyda fadhiya ayuu weydiiyey sababta aysan hal habeen oo qura ugu biiri waayeen dabaaldegiisa guulaha uu ku gaaray waxa uu ka hadlay inuu joojiyey dhammaan shaqaalaheenna dowladda iyo guud ahaan gargaarkii maraykanka uu ku bixin jiray dibadda waxa uu sheegay inuu ka baxay heshiiskii uu kula jiray golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay iyo hay-adda caafimaadka adduunka iyo heshiisyo ku aadanaa isbeddelka cimilada oo ay maraykanka uga bixi jirtay sida uu sheegay malaayiin dollarka maraykanka ah madaxweyne trump waxa uu sheegay inuu baabi'iyey xeerar badan oo aan waxtar u lahayn maraykanka oo maamulkii ka horreeyey ee biden uu dejiyey oo ay ku jiraan inuu amray dhammaan shaqaalaha dowladda inay ku noqdaan xafiisyadooda shaqo oo ay si dhaba ugu shaqeeyaan ama uga adeegaan dadka maraykanka ayuu yidhi madaxweyne trump waxa uu sheegay inuu saxiixay wareegto madaxweyne oo dhan oo dalkan maraykanka aqoonsanaysa oo keliya inay jiraan laba jinsi oo keli ah lab iyo dhadig ama nin iyo naag dhaqaalaha markuu ka hadlayey waxa uu sheegay madaxweyne donald trump eh, in dalkan uu dhibaato kala kulmayo sicir barar muddo afartan iyo sideed sana ah laakiin ay isaga ka go-an tahay inuu ku soo celiyo amerika ay dadka maraykanka awoodaan inay dukaamada raqiis wax uga iibsadaan madaxweyne donald trump waxa uu soo hadal qaaday si dhaqaalaha maraykanka sare loogu qaado oo looga hortago lacagta dadka maraykanka ay canshuurta ku bixiyaan oo meelo macna darro ah ku baxda uu abuuray hay-ad ka shaqaysa waxtarka dowladda oo la yidhaahdo dodge oo uu madax ka yahay milyaneerka elon musk oo isaga ku sugnaa goobta uu madaxweynaha khudbadda ka jeedinayey madaxweyne trump waxa uu sheegay inuu soo afjaray mashruucii ama mashaariic malaayiin doolar uu maraykanka ku bixin jiray wadamo dibadda ah oo beddelkeedana aysan wax faa'iide ah ka soo geli jirin maraykanka waxa uu ka hadlay qorshe cusub oo kaarar loo yaqaan kaarar loo yaqaan gold ama dahab kaararka dahabka ku siinaya dadka hor- hodanka ah ee doonaya inay maalgashadaan oo ay marka dambena noqdaan maraykan oo ku kacaya shan milyan oo dollar trump waxa uu sheegay in wadamo ay ka mid yihiin shiinaha canada mexico iyo indiya ay maraykanka ku soo rogaan canshuuro dheeri ah maruu ka hadlayey arrimaha dibadda waxa uu sheegay inuu ku howlan yahay sidii uu ku soo afjari lahaa dagaalka ay dadka badan ku dhinteen ee ukraine iyo ruushka xubnaha labada aqal ee koongareeska ayaa khudbadda madaxweynaha kaga jawaabay waa kuwa dimuqraadiyiinta eh iyagoo aan ka qayb qaadan eh, sacabkii ama sacabkii u dhacayay madaxweyne donald trump ee ay jeedinayeen xubnaha jamhuuriga ah dimuqraadiyiintu marnaba ma istaagin qaarkoodna waxay isku dayayeen inay khudbadda madaxweynaha hadal eh, ku arbushaan dhegeystayaal wixii kusoo kordha khudbadda madaxweynaha oo goordhow ilaa hadda socota si toosana looga daawanayo telefishinada dalkan maraykanka waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena soo socda laakiin waxaan ku hormari doonaa falanqeyn iyo hadallo ku saabsan ama doodo ku saabsan khudbadda madaxweynaha ee socota ibraahim aan dib idin kugu celiyo waa tahay aad iyo aad u mahadsantahay colaada waxaa falanqeyntaasi ka qaybgelaya maxamuud muuse xasan b b c oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida maraykanka ee gobolka minnesota ahna musharaxa u taagan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis iyo faysal deri oo ka tirsan jamhuuriga
Een, runtii ah, madaxweynaha oo haatan khudbadiisu ay gabagaba kusii dhowdahay in waxyaabo badan oo la filayay ayuu diiradda saaray oo hore loo sii saadaalinayay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka maraykanku ay aad u filayeen ugana rajaynayeen madaxweynuhu inuu ka hadlo waxa ugu muhiimsanaa waxa weeye arrimahan dhaqaalaha iyo ganacsiga in waxaa kaloo ay dadku maraykanku aad u u- u xiiseynayaan arrintan in xagga canshuuraha iyo soo galootiga arrimahan dadka socdaalka ah ee xuduudda dhinaca in koonfurta dalkan maraykanka ee mexica aan la leenahay kasoo tallaabaya iyo arrimaha dibadda marka isku soo duuba waxaad moodaa inuu qodobadii ugu muhiimsanaa oo dhan uu taabtay oo dadku maraykanku ay ka filayeen waaya Eh, isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan weydiiyo eh, maxamuud muuse maxamuud eh, maxaa kaaga baxay intii hore khudbadda hadda weli socota ee madaxweynaha maraykanka ka jeedinayo eh, koongreska warad marka ugu horeysa waxa uu ka hadlaya madaxweynaha in eh, doorashadii dhacday ee november ee guulo badan inuu ka gaaray oo toddobadii gobol ee barta galaalka loo yaqaan uu ku guulaystay Eh, waxa uu aada ugu fan in america dib usoo laabatay oo aan dhaqaalihii eh, subinayno dhinaca kale wuxuu aad eh, uga hadlay xagga energiga in shidaalkii uu badnaa eh, gaasa oo laga qodo laga qodi doono gobolka eh, alaska oo oo runtii eh, lacago aada u fara badan ay dhaqaalaha ka kabi doonaan Eh, wuxuu kaloo ka hadlay eh, sida uu faysal sheegay dhinaca eh, borderkii oo boqolaal kun ay soo geli jireen eh, maalin kasta ama mataqaanaa intii ay joogeen eh, madaxweynihii ka horreeyey in la xiray oo hadda eh, uu shaqo badan ku qabtay Eh, wuxuu kale oo uu ka hadlay eh, arrinta eh, ku saabsan hay-adan cusub ee dodge ee shaqaalaha ee federaalka ah marka waxaa moodaa in uu diiradda saarayay maalmihii hadda uu xafiiska joogay waxyaabay u qabsoomay waaya faysal eh, waxyaabihii ugu horreeyey ee ilqabadka lahaa waxaa ka mid ahaa dimuqraadiga oo ku orinayay qeybtii hore iyo mudane laga soo doorto texas oo laga saaray goobta Eh, arrintaasi bal ka waran eh, ayadana hadalhaynteeda runtii in saxaafaddu waxay aad iyo aad haata u- u hadal haysaa in mudaharaad ay qeybo dimuqraadigu ka dhex sameynayaan in me- in gol labadii gole ee baarlamaanka oo badanaa lagu yaqaanay waa waa waxaa dhici jirtay in dadku marmar ay ay qaarna sacab tumaan qaarna qayliyaan laakiin waxaad moodaa dhaqamo cusub oo hor leh oo mudaharaad in laga dhex sameeyo qaar ay ka baxaan oo dibadda istaagaan waxaad moodaa dhaqamadaas qaar badan inay hadda ay dhaqamo cusub oo ay kusoo kordheen ay yihiin in waxaanad moodaa in ay diidmada ay madaxweynaha diidan yihiin xisbiga dimuqraadigu ay ku muujinayaan qaarkood inay boodhar soo qaateen waxaanad moodaa dagaalkoodu inuu khaasatan si aada ugu wajahan yahay ninka hantiilaha ah ee elon musk oo isaga hay-adan cusub ee dodge oo loogu talagalay inay musuq maasuqa dowladda ku dhex jira ay ka hor tagto waxna ka qabato ninkaa inay aada u diidan yihiin baad qaarkood aad ka dareemaysay waay maxamuud arintaasi hay-addaas hadda uu faysal xusay ee uu madaxda ka yahay elon musk waxyaabaha ugu muhiimsan ee qaar ka mid ah shaqaalaha federaalka saameeya waa shaqo ka friisanta marka arintaasi bal sidee ayaa looga arkaa maraykanka iyo khudbadda madaxweynehana ma kusoo qaata wuxuu kusoo qaadatay runtii arinta federaalka oo shaqaalaha waa arrin taagan aadna waxaa lagu eedeynaya dibaarmanka hadda cusub in dad badan oo ciidamada hore u ahaan jiray oo shaqooyin federal ka shaqaynayay oo weliba iyagu disable ahaa ama dadka baahiyaha gaarka qaba in shaqadii laga fariisiyey arrintaas dimuqraadigu aad waxay ugu eedeynayeen hay-adda cusub ee george ee madaxuu ka yahay ninka ganacsadaha alan mask ee bilandheerka marka waxaa moodaa in shaqaalaha federaalka oo muddo badan shaqaynayay in shaqooyinkii laga cayriyey taasna amoodo in waxyaaba hadda isha lagu ay ay tahay waxaa kaloo madaxweynuhu aada uga hadlay lacagaha environmentiga maraykanku ku bixin jiray ama cimilada oo uu ka jaray oo maraykanku ay ka baxeen oo lacaga aad u badan uga bixi jirtay iyada lafskeedana runtii caaw axmed aynu kusoo qaatay khudbadiisa wuxuu kaloo sheegay lacaga badan oo aidka la siin jiray inuu jaray marka runtii waxaa moodaa in siyaasadda arrimaha dibadda wadamo badan oo maraykanku ka heli jira dhaqaale in hadda maamulkan uu ka jaray oo aad og tahay ha-adda u s aid in la burburinayo marka waxyaaba badan waxaa jira runtii maraykanka hore aan lagu aqoon oo hadda maamulkan uu ku dhaaqeen waayahay arrimaha dibadda kolley weli ma aanan gaarin oo khudbaddii waa ay socotaa laakiin faysal canshuur kordhinta dabcan waa la filayaa in uu soo hadal qaado oo gaar ahaan canshuur kordhinta uu saaray badeecadaha mexico canada iyo shiinaha maraykanka uga yimaada iyo sidoo kale miisaaniyadda sanadkan oo la filayo in bishan marj lagu kala baxo marka arrimahaasi siduu uga hadli doonaa sideyse uga falcelin karaan dadka maraykanka run ahaantii arrimihii uu ololaha ku galay madaxweynuhu ayaa waxaa xusid mudan inay siyaasaddiisa saldhig ay u ahayd waxaa loo yaqaano america first oo ah in wax walba lagu saleeyo ama lagu jaangooyo danta maraykanku maxay ku jirtaa marka arrimahan badeecadda canshuura lacagaha la saarayo ee terrifska loo yaqaano iyo tan canshuuraha dadka la saaro waa kala laba marka arrintan uu aadka ugu dheeraaday ee terrifiska ama lacagahan badeecadaha la saaro markay dibadda ka yimaadaan in runtii waa mid u ahayd aasaas lafdhabarna u ahayd ololihiisii doorashada oo ah warshadihii shaqooyinkii iyo ganacsigii ka tegay dalkan maraykanka waa inuu ku soo noqdaa haddii shirkadaha ay ku soo celin waayaan badeecadaha ay dibadda ka keenayaan baanu lacag saaranaa taasi waxay ku qasbi doontaa shirkado badan oo dibadda awal badeecadahooda ku samaynaya qaarkood inay kuwii soo noqon kara ay soo noqdaan marka waxaa dhici karta in marka hore xanuun la dareemo waayo shirkadihii markiiba ma soo noqon karaan dadkiina badeecadii ay ku korodho laakiin aakhirka siyaasadiisu waxa weeye dhibkan joog aan aan ahayn dhib aad u dheer marka laga baxo oo oo oo oo in loo gudbi doono in shaqooyinkii maraykanku dib u soo noqdaan warshadihii dib u soo noqdaan ciddii aan soo noqonna lacag dheeraada la saaro waaya maxamuud arinta sicir bararka maraykanka aada iyo aad ayuu u taabtay isaga oo dimuqraadigana ku eeday gaar ahaan maamulkii hore waxyaabaha uu soo hadal qaada waxaa ka mid ahaa sicirka ukunta oo kale waxaana uu ballan qaaday in uu wax ka qaban doono marka arinta sicir bararka sidee ayay u saameyneysaa maamulkan sidee se uga falcelinayaan shacabka maraykanka runta hadda arrintan canshuuraha oo canada iyo mexico hadda canshuuraha dadka la saaraya laftigeeda runtii waxay dhib ku noqon doontaa dadka maraykanka gaar ahaan dadka iskale warshadaha ama hadda biraha oo kale kambaniyada subiya baabuurta macaishada waxaa laga yaabaa canshuurta dheeraadka ee hadda uu madaxweynuhu ka hadlay in ay dadku bareskoodii waxyaabaha ay gadan doonaan oo dhan baresku korri doono marka taas laftigeeda dadka shacabka ahaa dhib badan bay ku tahay waa laga yaaba dhaqaalaha in wax kasoo laabto laakiin barayska wuu kordhaya haddii canshuurta badan hadda uu saaro waxaa saameyn weyn laga dareemi doonaa ganacsiga laftigiisa maraykanka oo dadka waxaa kordhaya barayskii wax lagu iibsan jiray waa mahadsantihiin faysal dari iyo maxamuud muuse waa idinku soo laaban doonaa maadaama ay khudbadda socoto waktiga idaacaddeenana lagu guda jiro marka aad baad u mahadsantihiin labadiinaba waa mahadsanti aada u mahadsantaa
waa tahay haddaba khudbaddaasi ayaa markaasi waxa ay ahayd mid madaxweynaha fursad ah u siisay in uu dadweynaha maraykanka uu la hadlo waxaa haddaba halkan aan idinkugu soo gudbin doonaa xaashi shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota kana faalooda arrimaha maraykanka maxamed colaad ayuu u warramay
runtii waa markii ugu horreysay oo wuxuu ahaa kulan taariikhi ah oo madaxweynaha uu codsaday in uu aqalka labada aqal inuu ka horjeediyo khudbad cajiib oo taariikhi ah oo runtii sida caadada ahayd waxay ahaan jirtay sanadlaha wax la dhaho state of union madaxweynaha inuu ka jeediyo khudbad labada aqal tan laakiin waa soo hormartay oo tiina way dhiman tahay dabcan tanna saa codsaday oo marka waa taariikhi bay ahayd oo khudbad aan hore u jiri jirin bay ahayd wax meelo badanna wuu ka hadlay wuxuu ka hadlayay arrimaha siyaasadda gudaha iyuu wakti badan geliyey oo uu ka hadlay xagga hadday noqon lahayd maxaan ku dhahaa lacagihii uu ka jaray hay-adihii caalamka ahaa sida hay-addii weyneeda la odhan jiray isheg u s aidka oo kale lacago badan uu ka jaray lacagahaasuu halhal u sheegay meelihii kala aadeen inay ahayd meelo munaasiba ah lacag ahaanna qiimaha ay ahayd nagu sheegay waxaa ka mid a waxyaabaha uu jeediyey shuruucdii uu bedelay oo ahay shaqaalihii dowladda banaan ka shaqeynayay inay gudaha in person usoo galaan xafiisyadooda ay yimaadaan ku imaan waayana uu ka shaqo ka joojiyey wuxuu sheegay inuu abuuray department cusub oo la yidhaahdo dodge oo ah department of government officially officialcy oo ninka la yidhaahdo elon musk uu hogaamiyey isagana goobta joogay caawa runtii wuxuu ka hadlay canshuurihii caalamka uu kusoo rogay sida hadda canada iyo mexico china kuwo badan oo kalena ay soo socdaan bishii afril koodeeda ama labadeeda taasna waxyaabaha oo aada carabka macnaha uu ku adkaystay bay ka ahayd inuu inuu waddanka isbeddel weyn uu gelin doono xag dhaqaale hadday noqon lahayd iyo xag siyaasad hadday noqon lahaydba waa gartay marka khudbadda noocan oo madaxweyneyaashu ay jeediyaan taariikhda dalka maraykanka markaad eegto ahamiyad intee leeg ayay u leedahay dadka maraykanka iyo siyaasadda maraykanka wallahi waxay ahayd khudbo caalamka dhan maanta la daawanayo maraykan qof waxaan filayaa dad badan intii awoodo gurigooda jooga ama ka daawanaya baabuurta iyagoo wada maanta waxay ahayd idaacad aada loo wada daawanayay la dhegeysanayay taariikhina ah sababta badanaa saan hore u sheegay waxaa dhici jirtay maalin la dhaho state of union oo madaxweynaha uu u yimaado labada aqal khudbadda ka horjeediyo sanadkii lahamar dhacda tan marka waxay ahayd mid ka duwan tii oo laisleeyahay waa taariikh cusub laftigeed marka aad bay saameyn weyn ugu yeelanaysaa maraykanka maanta khudbadiisa waxaa la dhegeystay in badan lixdii wiig oo lasoo dhaafay waxyaabihii uu qabtay oo dhan buu ka hadlayay iyo waxyaabaha soo socda waa gartay marka xisbiga dimuqraadiga ayaad inta badan taageersan tahay oo siyaasadahooda aad u janjeertaa madaxda bulshada soomaalida gobolka minnesotana waad ka mid tahay siyaasadda maraykankana waad falanqaysaa markaad fiirsatay khudbaddii caawa aad eegeysa aqalka kongareska ee labada aqal xubnihii fadhiyey ee dimuqraadiyiinta iyo republicanka ahaa dareenku siduu ahaa markaad fiiriso gudaha aqalkii oo madaxweynaha khudbadda ka jeedanayay wallahi waa u jeeday sida kolley caalamka aan saan wada daawanayna dhammaanna wada ognahay xisbiga dimuqraadiga gebi ahaan dhinaca midigtiisay fadhiyeen xisbiga republikaanka dhinaca bidixday fadhiyaan markuu gudaynayay kuwa xisbiga dimuqraadiga gebi ahaan marna ma aysan istaagin shacabna ma aysan farcinin waayo waxyaabaha uu ka hadlay oo dhan oo uu sameeyey lixdii wiigola soo dhaafay wax dhaawacaysay u arkeen inay tahay taariikhdii soo jiritaanka waddankan iyo dimuqraadiyadda waddanka meel uga dhacaysa waxyaabaha qaar waa laga yaabaa inuu ku saxsan yahay lakin waxyaaba badan oo kamid ah waxay u arkaan inay tahay waxyaaba in nahba yaraatee aan nolosha maraykanka qiya qiimo u lahayn balse dhibaato usoo zaa'idinaysa waddankan waa gartay marka markaad fiiriso siyaasadda maraykanka xilligan hadda la joogo iyo aragtida dunidu ka qabto maxaa isbedeloo ku yimid ay kula tahay adoo ka fiirinaya wixii madaxweyne donald trump caawa uu ka hadlay iyo wixii baryahan warbaahinta maraykanka aad uga hadlaysay runtii waxaa hadda ayaan darro ah maraykanka wuxuu ahaa runtii taariikhiya marka dib loo firsho waddanka caalamka hogaamiyuu ahaa haddana waxaa u malaysaa in taasi lixda wiig oo lasoo dhaafay gudaheedii dibudhac uu ku yimid dhaawac weyn uu ku yimid maraykanka inay wadamo badan ay kalsoonidiisa ay lumiyeen tusaale waxaa kugu filan markuu yimid madaxweynaha ukraine sidii uula hadlay isla markiiba go-aan bay ka qaateen yurub waana shir deg deg waasay ku qabteen ingiriiska waxaa u malaysaa marka inay wadamo badan oo caalamka ah wax badan oo ay ka filayeen ay ka waayeen isbedelkii iyo leadershipkii laga rajeynayana maraykanka laga laayahay waxaa laga yaabaa taasna saameyn weyn inay maraykan ku yeelato uu noqdo maraykan waddan keligii meel u taagan wadamadii uu saaxiibka la ahaa dhanna uu ka hor yimaado siyaasadiisa ay ka hor timaado dhanaha marka waxaan u arkaa isolation inay gelin karto waddanka
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington inta wakhtiga nooga haray qorshe masar ay u soo jeedisay wadamada carabta ayaa ahaa qorshe markaasi loogaga fogaanayo in falastiiniyiinta laga barakiciyo dhulka go-doosan ee khaza taasi oo ka hor imaaneysa qorshihii uu bishii janaayo uu soo jeediyey madaxweynaha mareykanka donald trump kaasi oo uu sheegay in mareykanka uu la wareegayo khaza si wanaagsan oo u dhisi doono falastiiniyiintana markaasi ku noola dib loo dejin doono wadamada masar iyo urdun madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi ayaa xiritaankii shirmadaxeedka carabta ee shalay ka dhacay qaahiro waxa uu sheegay soo jeedintaasi in la aqbalay kulankaasi oo ay martigelisay masar ayaa waxaa madaxdii ka qayb gashay ka mid ahaa amiirka qatar madaxweyne ku-xigeenka imaaraadka carabta iyo wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga qorshaha masar ee kasoo horjeeda qorshaha trump ayaa ku baaqaya in dadka degan khaza ay ku nagaadaan gudaha dhulkooda gaar ahaana ay toddoba goobood oo gaar ah loo dhisayo ay joogaan guryo kumeel gaar ahna halkaasi looga sameynayo haatana ramadaan kariim ayaa dhammaantiin bedeleenahay ku soo dhowaada qasiidada
السلام عليك حياك بحام حيدك بركة لها حياك كوبيك يوم إنا بقدر ربو ودا بقت تحيني بشير ما وري ولا سلاليك جاي بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك baroortoon markaad luxudkan rabee odaa boqotay xidhe bashiir maawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi khayru khalqi illaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka bashlayo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir maawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi khayru khalqi illaahi yaa dubra alcusati assalaam calayka assalaam calayka
qashiidadaasi dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka intaan mar kale hawada kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
baraaruga markuu lahaa mukhtaar busan tudurguday inaan isku bifaoon kalgasha bacaadkaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir maawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi خير خلق الله يا دخر العصاة السلام عليك السلام عليك ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniyeen madiinana beegsanow oda boqotay xidhe bashiir maawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allaahi yaa xabiib allaahi khayru khalqi illaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka